galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa galabnimo khamiisa taariikhduna ay tahay shan iyo labaatanka bisha maarj sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaa mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid efemyada magaalooyinka geeska afrika idaacadda galabtan waxaa halkan si wada jira idinkala socotiin doona cabdiqaadir maxamed mursal iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada idaacadda galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xaaladda siyaasadda soomaaliya iyo halka ay marayaan kulamadii arrimaha doorashada waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a ku saabsan beesha caalamka iyo saamaynta ay ku leedahay siyaasadda soomaaliya beesha caalamka macno ahaan wadamada caalamka laakiin soomaalida inta badan beesha caalamka markay leedahay qasadkoodu waa wadamada daneeya arrimaha soomaaliya oo ay hormuudka yihiin ama horboodayaan wadamadan reer galbeedka midooda yurub sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii dunida iyo saare ciidla nuur
madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa u magacaabay ku-xigeenkiisa kamala harris inay la wareegto go-aan qaadashada howlo ay xukuumaddiisu bilihii ugu horreeyey muddaxileedkooda la hirdamaysay oo ay ka mid yihiin magangeliyo doonka ah kusoo qulqulaya dalka maraykanka iyagoo ka imanaya dhinaca xuduudaha koonfureed ee dalka maraykanka madaxweyne biden ayaa sheegay inaanu jirin qof kaga wanaagsan oo uu hawshaasi u magacaabi lahaa maadaama ay xeerilaaliyo sare ka ahaan jirtay gobolka california oo dadka ugu badan ee magangeliyo doonka ah ay imanayaan gaar ahaana kuwa ka imanaya wadamada latin america ee soo dhex mara mexico biden oo la hadlayay kamala harris ayaa sheegay in uu u dhiibay howl aada u culus iyada oo ah gabadh ay dhaleen laba waalid oo soo galootiya kamala harris ayaa kaga jawaabtay in hawshaasi ay culus tahay balse ay ku niyadsan tahay qabashadeeda haweenay shan iyo toddobaatan jira oo kasoo jeeda bulshada maraykanka ee aasiya kasoo jeeda asal ahaan oo dhowaan dhaawacyo loo geystay ayaa lacag dhan sagaal boqol oo kun oo dollar oo iyada qaadhaan ahaan loogu ururiyey ugu deeqday dadka asian americanka ah ee xilligan wajahaya takoorka iyo nacaybka loo muujinayo xanuunka coronavirus dartii xubno ka tirsan qoyska haweenayda dhibaatada loo geystay ayaa warbaahinta u sheegay in lacagtan lagu ururiyey hanaanka loo yaqaano gofen me oo dadka maraykanku ay ku caawiyeen si loogu bixiyo kharashka ku baxaya dawooyinkeeda kadibna lacagta soo gashay oo aada u badnayd darteed ay dib ugu celisay bulshada kale ee cadaadiska midabka iyo muuqa ku salaysan wajahaya haweenaydan ayaa sheegtay in dembiyada nacaybka ku salaysan ee ay la kulmayaan bulshada asian americanku ay tahay mid aan hadda bilaaban ee ay soo taxnayd tan iyo markii dadkii ugu horreeyey dhinaca eshiya ka yimid ay soo galeen dalka maraykanka balse haatan ay xaaladdu kasii dartay markii xanuunka coronavirus dalka maraykanka ku baahay qaar ka mida gobolada maraykanka ayay ka socdaan mudaharaadyo ay iskugu soo baxeen dadka qaaradda eshiya kasoo jeeda asal ahaan ee maraykanka ku sugan kuwaasi oo ka cabanaya cunsuriyadda iyo nacaybka lagu hayo kadib markii dhowaan laba weerar ay gudaha maraykanka ka dhaceen oo lagu laayay dad rayida dadka degan magaalada medeguri ee waqooyiga bariya dalka nigeria ayaa sheegay in xalayto korontadu dib ugu soo noqotay kadib markii ay ka maqnayd muddo laba bilood ah xilligaasi oo kooxaha maleeshiyaadka argagixisada ahi ay qarxiyeen mashiinadii iyo qalabkii kale ee korontada dhalinayay kooxaha jihaadiyiinta oo xidhiidh la leh ururka isis ayaa weeraray magaalada midaguri lix iyo labaatankii janawari ayna dhaaftay iyada oo muddadaasi kadibna ay magaalada mugdi ku jirtay isla xilligaasina waxaa magaalada ka barakacay dad ka badan soddon kun oo qof oo la sheegay inay guryahoodii iskaga carareen iyaga oo cabsi ka qaba kooxahaasi shirkadda korontadu ilaa hadda may sheegin wax faahfaahina oo la xidhiidha sidii ay ku soo celisay korontada magaalada gobolka waqooyiga bari ee dalka nigeria ayay kusoo noqnoqdaan weeraro noocan oo kale ah oo ay dad badani ku dhintaan kuwo kalena ay ku dhaawacmaan barakaca iyo afduubkuna uu joogto u noqday
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan tahay sahre ciidla dhuur oo warkii dunidaynala socotiinays aan ku bilownay wakiilada beesha caalamka ayaa la filayaa inay gelinka dambe maanta kulan la yeeshaan madaxda maamul goboleedyada soomaaliya xilli aan weli heshiis laga gaadhin hannaanka doorashada sidoo kale saddex qof ayaa ku geeriyooday weerar loo adeegsaday hoobiyayaal oo ku dhacay xaafado ku dhow garoonka magaalada muqdisho wariyaha v o eda saynab abuukar maxamed ayaa warbixin arrintan ku saabsan inoo haysa shirka wakiilada beesha caalamka iyo madaxda dowlad goboleedyada ee la filayo in ay isugu yimaadaan maanta ayaa looga hadlayaa sida ay wararku sheegayaan sidii heshiis looga gaari lahaa ajandaha shirka guud ee la qorsheynayo in maalmaha soo socda uu dhex maro dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyadoo beesha caalamku ay wadahadallo gaargaar ah la yeesheen maalmihii lasoo dhaafay madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada beesha caalamka ayaa wada dadaallo xoog leh oo lagu doonayo in xalkama dambays ah looga gaaro khilaafka doorashooyinka dalka soomaaliya waxaana shirka dhacaya saacadaha soo socda sida la sheegay ka qaybgeli doona madaxda dowlad goboleedyada puntland jubbaland koonfur galbeed galmudug iyo hirshabeelle xilli dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay uu kulan muqdisho uga socday madaxda dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah kuwa maamul goboleedyada balse puntland iyo jubbaland ay ka biyadiideen waxa ise soo tarayaa baaqyada ay beesha caalamku ka soo saarayaan muranka doorashada dalka beesha caalamka ayaa shalay sheegtay in aysan taageeri doonin muddo kordhin amaba doorasho hal dhinaca hase yeeshee dowladda federaalka ayaa maalintii shalay uga digtay wakiilada beesha caalamka qaarkood in ay qaadaan tallaabooyin ka baxsan howlaha loo igmaday dhinaca kale faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaya tiro hoobiyaal ah oo maanta ku dhacay xaafado ku dhowdhow garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho gaar ahaan degmada wadajir waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac leh inta la xaqiijiyey saddex qof oo rayid ah ayaa ku dhintay weerarkan sidoo kale waxaa weerarka ku dhaawacmay ilaa shan ruux kuwaas oo la dhigay goobaha caafimaadka magaalada muqdisho sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen goobjoogayaal sidoo kale qarax lagu dilay sargaal ka tirsanaa ciidamada militariga soomaaliya ayaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho kadib markii qarax nuuca miinada dhulka lagu aaso lala eegtay gaari uu la socday sargaalka xilli uu marayay nawaaxiga degmada daynayle ee magaalada muqdisho waxaa sidoo kale dhaawacyo ka soo gaaray qaraxaasi askartii la socotay gaariga sargaalka ma jiro wax war ah oo ka soo baxay laamaha amniga dowladda hase yeeshee hoobiyaashii qaraxyada la dhigo wadooyinka ayaa kusoo kordhaya magaalada muqdisho iyadoo weerarada ay badankood sheegtaan ururka al-shabaab seenab abukar maxamed v o a
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
saddexdii maalmood ee u dambeeyey waxaa xaniban marinbiyoodka suweys janal oo muhiim u ah nolosha dunida gaar ahaan badeecadaha u kala goosho qaaradaha adduunka marinkan oo uu xanibay markab weyn oo sida kumanaantan oo badeecad ah ayay weli socdaan dadaalada ku aadan sidii looga leexin lahaa jidka warkan waxaa qaahira nooga soo diray waryaheena xuseen cusmaan saxnuuni dowladda masar ayaa sheegtay in si kumeel gaar ah ay u xirtay kanaalka suways inta laga hagaajinayo markabka weyn ee ku xanibmay kanaalka suways usaama rabiic oo ah madaxa hay-adda maamusha kanaalka suways ayaa maanta sheegay in gebi ahaanba ay joojiyeen isku socodka kanaalka suways inta laga dhaqaajinayo markabka weyn ee evergreen ee dhex fadhiisay meel muhiim u ah kanaalka suways usaama rabiic ayaa intaasi ku daray dadaalada lagu doonayo in markabka looga dhaqaajiyo meesha uu ku xanibmay in ay qayb ka yihiin sideed ka mid ah doonyaha jiida maraakiibta waaweyn dhinaca kale shirkadda iska leh markabka ku xanibmay kanaalka suways ayaa sheegtay in ay wajahayso culays ku aadan sidii markabka looga rujin lahaa goobta uu ku ciladoobay shirkadda oo cudurdaar ka bixisay arrintani ayaa xaqiijisay in aysan jirin wax dhaawac ah ama shidaal ah oo uu beerdaraynayo ama khasaarinayo markabka weyna tallaabada dowladda masar ay ku joojisay isku socodka maraakiibta ee kanaalka suways ayaa timid kadib markii markab laga leeyahay dalka banama oo ka soo shiraacday dalkaasi shiinaha kuna sii jeeday dalka hoolana ama netherlands uu ku ciladoobay ama fadhisay kanaalka suways ee dalkani masar maalintii salaasada ayay ahayd markii markabkani uu dhex baraaqsaday bartamaha kanaalka suways oo ah marin muhiim u ah isku socodka ganacsiga adduunka waana markab xajmigiisu uu aad u weyn yahay dherarkiisana uu gaarayo afar boqol oo mitira halka ballaciisana uu yahay sagaal iyo konton mitir waxa uuna qaadaa xamuul dhan laba boqol afar iyo labaatan kun oo tanna sannado ka hor ayay dowladda masar ballaarisay marinka suwaysa si ay u yarayso saxmada ama ciriiriga ay wajahayaan maraakiibta u kala goosha caalamka warbaahinta masaarida ayaa sheegtay in ku dhow toban dooyood oo ah nooca jiida maraakiibta in ay ku howlan yihiin sidii markabka evergreen ugu rujin lahaayeen goobta uu fadhiisay lama oga muddada ay qaadan doonto samata bixinta markabka balse xildheerayaasha masaarida ayaa sheegaya suurtogalnimada in howshaasi ay qaadato muddo dhowr maalmood ah kanaalka suways ee dalka masar oo isku xira badda mediteraneanka iyo badda casa sanadkii waxaa mara in ka badan toban boqolkiiba badeecadaha caalamka waana marinka ugu dhow oo ay u kala gooshi karaan maraakiibta qaaradaha yuruba iyo aasiya hay-adda maamusha kanaalka suways ayaa sheegtay sannadii labada kun iyo labaatanka in kanaalka ay ka gudbeen in ka badan sagaal iyo toban kun oo markab taasoo ka dhigan in maalintii ugu yaraan ay maraan kow iyo konton markaba xuseen saxnuuni v o a qaahira
barnaamijka ilayska v o a waa barnaamij xoogga saara mawduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhegaysataan idaacadda v o e da laanta af soomaaliga ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhegaysan kartaan buggeenna v o a somaali com haddaba ku xidhnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o e da ilayska v o a
haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana soo jeedinaya xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan beesha caalamka iyo saamaynta ay ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya soddon sanno ka hor waxaa dhegaha dadka soomaalida ah ku soo noqnoqonaya ereyga ah beesha caalamka haddaba waa ayo beesha caalamka waxaa arrintaasi inoo sharaxaya maxamed nuur caalim oo ah aqoon-yahan ka faallooda siyaasadda kuna nool dalka fiinland macnaha ereyga beesha caalamku marka dadka siyaasadda caalamka bartay dhaqaalaha caalamka bartay adduunyada bartay waxay sal uga dhigaan dalku markuu nation abuurmayo uu calan yeelanayo uu constitution yeelanayo waa inuu kusoo biiraa ururka qaramaha midoobay ururka qaramaha midoobay wadankii lacag buu yeelanaya waa in imfta uu institution imfta wadankii wuxuu yeelanayaa system dhaqaale iyo hay-ado dhaqaale hay-adda mataqaana ganacsiga adduunka bangiga adduunka hay-adda caafimaadka adduunka hay-adda caruurta hay-adda qaxootiga waa in mataqaanaa institutionadaas jiro oo dhan markaa geneva agreement aad maqlaysaa vienna agreement aad maqlaysaa brussels agreement aad maqlaysaa marka sanadkii markii bisha siteembar baa golaha guud isku yimaadaan doodo badan baa jira colaado badan baa jira marka muddadii toddobaatanka sano ahayd ee adduunka uu jiray dagaalkiila wixii ka dambeeyey beesha caalamku waa socdaalladaas maraakiibta badaha xuduudaha badaha hawada wax walba united nationka ayaa u diyaarinaya system lagu wada noolaan karo oo bulshada caalam ku wada noolaan karto inkastoo markastoo laisku xadgudbayo oo xuquuqda aadama lagu xadgudbayo oo mxuu ahaa midabka toorka uu jiro gumaysigu jiro dagaale ay jiraan marka sida hadda loo arkay dagaalka argixisada oo kale sida loo arkay beesha caalamka o dhan intooda isku siba wada arkeen argixis adduunkana looga baahna nooc kastay noqoto cuduradan covid nneteen-ka ama cuduradan fidaya h i v-ga taqaanay marka beesha caalamka waxa wey communitiga caalamka iyo instituushonadiista dal kastana dhibaatadiisa iyo dhaqaalihiisa horumarkiisa unbu hadduu horumar gaarina beesha caalamka way soo dhoweynaysaa hadduu dhibaata gaadhana waa la caawinayaa marka adduunku inuu wada jiro ayuunbuu arkaa dad iska maarmana maaha marka golaha ammaanka iyo mataqana golaha guud ee qarabaha midoobay ayaa hooye u ah aabbo u ah heshiiska qoomiyadaha ama dowladaha adduunka oo dhan ay ugu yeeraan beesha caalamka laakiin dadka soomaalida ah ayaa iyagu dalalka qaar u yaqaana beesha caalamka sida uu faahfaahinayo xasan xaaji ibraahim oo ah siyaasi horena uga tirsanaa baarlamaanka federaalka ee soomaaliya beesha caalamka micno ahaan de waa wadamada caalamka laakiin soomaalida inta badan beesha caalamka markay leedahay qasadkoodu waa wadamada daneeya arrimaha soomaaliya oo ay hormuudka yihiin ama horboodayaan wadamadan reer galbeedka midooga yurub sida midooda yurub iyo boqortooyada ingiriiska iyo mareykanka iyo xataa turkiga wadamadaasa inta badan soomaalidu khaasatan siyaasiyiintu ay u yaqaanaan beesha caalamka dhinaca kale arrimaha isweydiinta mudan ayaa waxaa ka mid ah dhanta ay dalalka beesha caalamku ka leeyihiin soomaaliya waa kan mar kale xasan xaaji ibraahim oo ah siyaasi horena uga tirsanaa baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo inoo macnaynaya danaha soomaaliya laga leeyahay waxa ugu muhiimsan waxaa ku tilmaami kara waa dano istraatiiji khaasatan mandaqada ay soomaaliya kaga taalo adduunka baddan dheer oo ah xeebta ugu dheer oo africa maritime transportka ama maxay ahayday maraakiibta adduunka isaga kala gooshta oo bari iyo galbeed wax u kala qaadana boqol kiiba siddeetan meesha ay maraan danahaas oo aada iyo aad muhiim waxaa tusaale kale kuu siin karaa in labada kun iyo sideedii operation atlanta la yidhaahdo oo european naval force lagu aasaasay operation atlanta lagu aasaasay oo european naval forceka ay sameeyeen oo laleeyahay waxaa xeebta soomaaliya ay ka ilaalin doonaan burcadbadeeda deeqaha sida w f p ama amusam wixii loo wadana way ilaalinayaan labayo toban sano kadib weli waa joogaan marka taana waxay ku tusaysaa marka inay kontarolaan hadda badii ayaga annaga kalluumaysatada dowladda soomaaliya waxay laga kalluumaysto wadanka ma oga wixii sun lagu soo daadiya ma oga wararka qaar baa sheegaya maxay ahayd wadamo badan oo wadamo katar ka mid ah yurub maraakiibta ugu badan ayaga leeyihiin oo ka kalluumaystaan si jaxdara uga kalluumaystaan marka danaha laga leeyahay horta soomaaliya waxa ugu muhiimsan waa istaraatiijiyadaas iyo danaha kale danta kale waxaan ku tilmaami karaa khayraadka wadankan uu leeyahay mid micnihii long term strategy inay u noqon karto danaha laga leeyahay dadka falanqeeya siyaasadda soomaaliya ayaa tilmaamaya in beesha caalamku ay kaalin ka qaataan nabadaynta soomaaliya iyada oo mararka qaar ay dalalka qaar ku dhaqaaqaan tallaabooyin lagu tilmaami karo kuwo faragelin ah islamarkaana khalkhal abuuraya sida uu sharaxayo maxamed cali ciye oo ku takhasusay xidhiidhka caalamiga ah iyo xalinta khilaafaadka kuna sugan dalka norway beesha caalamka haddii aan ku horeeya nabadaynta nabadaynta iyo dibudhiska dalka beesha caalamku door weyn bay ku leeyihiin oo waxaanu ogsoonnahay maanta oo labada kun iyo koob iyo labaatankii ah ayaa waxaa waddanka jooga ugu yaraan labaiyo labaatan kun oo ciidan ah oo ay beesha caalamku maalgeliso fangaraysana beesha caalamku dibudhiska dalka door weyn bay ku leedahay dhinacyada fara badan marka laga eego hadday noqon lahayd dibudhiska dhinaca iskuullada wadooyinka nabadaynta dowladnimada isku soo dhowaashaha dadka iyo waxaan governanciga la yidhaahdo dhanba marka beesha caalamku wakhti badan bayna dalkeena soo gelisay ilaa maantana waxay diyaar u tahay in ay sii wado nabadaynteeda kana sii qayb qaadato kana mid ahaato haddiise aan u noqdo dhinaca kale ee ah maxay caqabad ku tahay beesha caalamku maadaama ay tahay beel ballaaran oo kala duwan oo kala aragtiyo ah oo kala interestiya oo kala dana khaasa leh way jiri karaan qaybo ka mid ah oo dalkan ka leh dana khaasa ah oo aan ahayn danta guud ee ay isla aragto beesha caalamku taasi waa mid gooniya wadamada dariska ah waxaa laga yaabaa in ay iyagu dana khaasa ka leeyihiin oo ka duwan wadamada inaga fog iyagu danaha khaaska inaga leh laakiin na maalgeliya wakhtigooda na siiya hantina noo hura marka taasi waa siyaasadda caalamka ka jirta labadaba way isku lahaan karaan positive iyo negativeba way jiri karaan laakiin waxaa dadka soomaalidu ay isla qirayaan una badan tahay layskuna raacsan yahay waa in beesha caalamku ay dalka soomaaliya dhinac walba garab istaagtay horumarkiisa garab istaagtay waxqabadkiisa garab istaagtay ilaa maantana ay garab taagan tahay oo ay leedahay war isku soo dhowaada doorashadiiniyo danihiina ka fikira dhinac isku raaca wada hadla dalka dhinac uga soo jeesta ha u celinina dalkan dib halkii uu jooganayuuna dib uga noqon waxaan ogsoonnahay dalka soomaaliya maanta in uu marayo meeshii uu joogay meel ka wanaagsan sanadba sanadka ka dambaysa tallaaba hore loo sii qaadaya waxa ay ka digayaan waxaa ka mid a mashaakilaad haddii uu maanta ka dhasho doorashadan iyo waxyaalahan laysku mandhaafsan yahay ee laysku haysto in tallaabo dib ay u noqoto oo deencafintii horumarintii dalka lagu hayay ay aaminaadii baxdo dibugurasha timaado beesha caalamkuna kartidii iyo dadnimadii ay nala agtaagnaayeen intooda badan uu niyadjab ku yimaado waxa kale oo jirta oo iyaduna dad badan aynan ogsooneyn dalkeennu waanu nahay dal xore oo safarantigiisa u khaas ka ah laakiin weli waxaanu nahay dal hoos jooga jamciyadda qormaha ka dhexaysa oo jabtar seven wax la yidhaahdo lagu maamulo waa waxaa waxa uu james waa noola joogo waa waxaa waxa mar walba security councilku ay u dhegaystaan halka ay soomaaliya marayso doodoodana ay mar walba uga mid tahay in ay soomaaliya tallaabada ay qaadayso iyadoo go-aankeeda leeyihiin maadaama dalku nabaddiisu ayna dhinac isku raaceen dowladnimada dalkeennuna aynan si khaas ah u wada dhammaanin oo aynan noqon dal dhinac walba ka dhammaystirin hadday noqon lahayd ciidankii dhaqaalihii horumarkii waxbarashadii iyo dhan walba taa waxaa keenaysa markaa in beesha caalamku ay weli farahay nagula sii jirto inta aanu ka maarmayna iyaga oo annagu aanu isku filnaanino dalkeennana horumarkiisa iyo dhaqaaqiisa iyo tallaabo walba oo hore uu qaadayana aan annagu dhinaceenna noqonayso kuwii garab iska siin lahaa iskuna tanaasuli lahaa
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo barnaamijkaasi inala socodsiinayey markanna dhegaystayaal ku soo dhowaada heesta dabacsan ee dhegihiinna ku soo dhacaysa
masad caalgala iyo solkiyo abarkii jeer ayaan xalay hurdadii kaan salcelo dhinacaanu seexedcaa qaban waa sariirtaan saaraa korkeebe saddex jeer ayaan xalay hurdadii kaan salcelo dhinacaanu seexedcaa qaban waa sariirtaan saaraa korkeebe saakaan dusheedii soo jeed ku gaadhay saakaan dusheedii soo jeed ku gaadhay masawra masexda masuga masaja masawra masexda masuga masaja masadcaal gala iyo solkiyo abartii sahayni mabeyga caasaan masamra masexda masuga masaja masamra masexda masuga masaja masadcaal gala iyo solkiyo abartii sahayni mabeyga caasaan
idaacadda qaybaheeda dambe waxaad ku maqli doontaana wasiirkii hore amniga maamul goboleedka jubbaland oo v o a uga warramay heshiiska uu dowladda federaalka la galay xubintii dooda gaabana barnaamijkii dhakhtarka weydiiya iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu roonaa inoo hayso sahre ciidla nuur
madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa u magacaabay ku-xigeenkiisa kamala harris inay la wareegto go-aan qaadashada howlo ay xukuumaddiisu bilihii ugu horreeyey muddaxileedkooda la hirdamaysay oo ay ka mid yihiin magangeliyo doonka kusoo qulqulaya dalka maraykanka iyagoo ka imanaya dhinaca xuduudaha koonfureed ee dalka maraykanka madaxweyne biden ayaa sheegay inaanu jirin qof kaga wanaagsan oo uu hawshaasi u magacaabi lahaa maadaama ay xeerilaaliyo sare ka ahaan jirtay gobolka california oo dadka ugu badan ee magangeliyo doonka ah ay imanayaan gaar ahaana kuwa ka imanaya wadamada latiin america ee soo dhex mara mexico biden oo la hadlayay kamala harris ayaa sheegay in uu u dhiibay howl aad u culus iyada oo ah gabadh ay dhaleen laba waalid oo soo galootiya kamala harris ayaa kaga jawaabtay in hawshaasi ay culus tahay balse ay ku niyadsan tahay qabashadeeda haweenay shan iyo toddobaatan jira oo kasoo jeeda bulshada maraykanka ee aasiya kasoo jeeda asal ahaan oo dhowaan dhaawacyo loo geystay ayaa lacag dhan sagaal boqol oo kun oo dollar oo iyada qaadhaan ahaan loogu ururiyey ugu deeqday dadka asian americanka ah ee xilligan wajahaya takoorka iyo nacaybka loo muujinayo xanuunka coronavirus dartii xubno ka tirsan qoyska haweenayda dhibaatada loo geystay ayaa warbaahinta u sheegay in lacagtan lagu ururiyey hanaanka loo yaqaano gofenme oo dadka maraykanku ay ku caawiyeen si loogu bixiyo kharashka ku baxaya dawooyinkeeda kadibna lacagta soo gashay oo aad u badnay darteed ay dib ugu celisay bulshada kale ee cadaadiska midabka iyo muuqa ku salaysan wajahaya haweenaydan ayaa sheegtay in dembiyada nacaybka ku salaysan ee ay la kulmayaan bulshada asian americanku ay tahay mid aan hadda bilaaban ee ay soo taxnayd tan iyo markii dadkii ugu horreeyey dhinaca eshiya ka yimid ay soo galeen dalka maraykanka balse haatan ay xaaladdu kasii dartay markii xanuunka coronavirus dalka maraykanka ku baahay qaar ka mida gobolada maraykanka ayay ka socdaan mudaharaadyo ay iskugu soo baxeen dadka qaaradda eshiya kasoo jeeda asal ahaan ee maraykanka ku sugan kuwaasi oo ka cabanaya cunsuriyadda iyo nacaybka lagu hayo kadib markii dhowaan laba weerar ay gudaha maraykanka ka dhaceen oo lagu laayay dad rayida
shalay waxaa magaalada beled xaawe gobolka gede lagu soo dhoweeyey wasiirkii hore ee amniga maamulka jubbaland cabdirashiid janan dowladda soomaaliya ayuuna heshiis la galay sida uu sheegay iyadoo duleedka beled xaawe ay ku soo dhoweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya haddaba maxay tahay sababta uu cabdirashiid janan xilligan heshiiska oo la galay dowladda soomaaliya waxaa uu waraystay oo su-aashaasi weydiiyey wariyaha v o eda ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad
dulaadunku dee waa dagaala waana heshiiyaa waa heshiimay dowladda federaalka ah waana go-aansaday kadib markaan arkay dhib badan oo shacabka soomaaliyeed guud ahaan haysta gaar ahaana kuwa gobolka gado oo cuduro iyo abaar iyo maxaan ku idhaahdaye colaad intaba iskugu darmatay xaqiiqiyanna u baahan shacabka iyaga ah inaa u mixnana xas ay nagu leeyihiin dagaal muddo socday xaqiiqiyan wax mar kastoo aan hadlanaa ku tilmaami jirin ujeeda la-aan iyo adka soomaaliyada laisku leenaayo aysan sax ahayn waxaan go-aansaday inaan la heshiiyo dowladda federaalka waana heshiinay maxaa ku heshiiseen marka waxaan ku heshiinay in colaada soomaaliyeed gaar ahaan mudda gobolka gari ka taagan la joojiyo oo soomaaliya aysan dhib iyo rafaad kale usii baahneen gaar ahaan gobolkan gadi hadda dagaaladii ee colaada ka taagneed aysan inay sii socdaan aysan waxaan garwaansanay in shacabkaanaga umadido umadaanada loo naxo nidaamka dowliga ah oo la jilaasteynayana aan ka deyna jilaastada dhinac walbaba kana shaqeyna qarannimada iyo horumarka ummadda soomaaliyeed waxaa jirtay warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha jubbaland oo xilka lagaaga qaaday taa ka waran walaal xubka jubbaland aan ahay intaan noolahayna waa ahaanayaa jubbaland gobolaanimadu ma aha midu qof gaara leeyahay marka shaka jubbaland aan ahay aniga weligeeda waan ahaanayaa barnaamijkaasna calato calawalsaad wax la yidhahdaan u arkahayay iyo waxaanan xaqiiqiyan macno fara badan aanan warkaas hadda war macno fara badan igu qadhiya maaha waxaa loo halgamaya shacabkan iyo ummadaan inay nabad helaan way asliyan nabadina marna waxaa wada wadooyin badan baa lagu helaa marka halka ummadan midda aan maanta gaarnay way midda uguna mustaqbal wanaagsan akhriya adduunka uguna fiican shacabkeedana ay kalsooni dhamaystiran ku qabaan inay colaada iyo dhibaatada dul saaran laga qaado loona naxo waana midda ay shaksiyan mas-uuliyadda mas-uuliyadda ay noogu doorteen oo aan mas-uulka ugu nahay wayaan in dhibaatada dadka lala dareemo wixii shacabka dhibaya soomaaliyeed oo deegaanka ku nool oo aan mas-uulka u nahayna laga daayo
hadda dowladda soomaaliya ad heshiis la gashay waxaad gaartay gobolka gado hadda go-aankaaga muxuu yahay adeer waa mahadsan tahay hadda aniga waxaan kala hadlay degmada dowladan jooga dabcan oo gobolka jira ka mid ah gaar ahaana jubbaland ka mid ah shacabkii deegaan dadka ku nool reer dalka jubbaland ay yihiin gobolka gedo wada shaqeyn dhamaystiran iyo kalsoonina ay ku qabeen dowladda dhexe kalsoonidii wada shaqeynta ay ku qabeen baan anigana shaksiyan ku raacay waxaana ka shaqeyn doonaa insha raxmaan danaheeda danahooda jubbaland la wada leeyahay oo lagu wada qanacsan yahayna waa ka shaqeynayna insha allahu tacaala markaad leedahay jubbaland lagu qanacsan yahay ayaan ka shaqeynaynaa taa macnaheeda wuxuu noqonayaa maamulkii aad ka tirsanayd waxba kama jiraan weye adeer xaqiiqada waxa weyaan maamulka jubbaland haddii dee lagu wada qanacsan yahay sidaanba waxa uma dhaceen maamulka jubbaland shalay markii aad doorashadii gelaynay hadda xukuumadeeda ee ku dhismay jubbaland xukuumad kuma dhismayna shaksiyan aan ahaa islaa madaxweynaha jubbaland iyo labada madaxkood ay ku magacoonaayeen waxay ahayd doorasho ayadoo beesha caalamkana ay diidan tahay dowladda dhexana ay diidan tahay aan go-aansano tiimkayagii xukumarkasaydaa shaqada hayay inaan ka shaqeyno sidii aan kusoo noqon lahayn oo keliya si weliba sharciyadda waafaqsan aanan loo sunayn qof kastoo muwaadina soomaaliyeed u simayn oo reer jubbaland ah barnaamijkaas ayaa khilaafkii iyo xumaantii ka dhashayna midda waxay noqotay jubbaland oo dhan saameyso ilaa hadda ay ka bishaweyday gobolka gedana colaada gelisay barnaamijkaas marka dee ma ahayn waxa oo saxa oo laisla ogolyahay marka waa lagu qadsoonyahay qof kastoo reer jubbaland ah inuu raadiyo wax saxa oo laisla ogolyahay oo dhaca shacabka jubbaland iyo dowladda dhexaba ay isku wada waafaqsan yihiin dabcan ciidan iyo gaadiid dagaal baad wadatay xagee ku dambeyn doonaan
ciidanka ciidan soomaaliyeed buu shalay ahaayo reer jubbaland ah haddana ciidan soomaaliyeed oo reer jubbaland waayo ciidankaas qadiyadii iyo mabdii u shaqeynaya oo qarannimada soomaaliyeed oo u shaqeyn doonaa shacabka soomaaliyeed oo gobolka ku nolol buu difaaci doonaa cadaawada ay leeyihiin oo gaarka ah oo asalka ummadda soomaaliyeed oo dhan ay leedahay uu shacabka ka dulqaadi doonaa insha raxmaan una amniga shacabka iyo wanaagoodii horumarkoodan ka shaqeyn doonaa waana waxay u shaqeyn doonaa shaqadii loogu talagalay oo loo idmado yaad ku wareejisay marka ciidanka ciidanka dowladda dhexaad ku wareejinayna xuquuqiisa bixinayso oo ay hayso istegi doonaan haddii alla idmo ugu dambayntii wasiir warar baa sheegaya oo dadka qaar waxay leeyihiin wasiirka ee lacag buu qaatay iyo waxyaabo lamid ah taa maxaad uga jawaabi lahayd
aad baa mahadsantaada qof kastoo soomaali ah sawitaankiisa iyo aragtiisa gaarka uu ka hadli karaa laakiin aniga waxaan ku sheegaya xaqiiqada waxweeyaan inaa shacabkayga soomaaliyeed oo kun walba kusagado dowladda federaalka ciidamadeeda iyo ciidamada goboleedeeda meel kasta iyo wasla jooga meel ay hadda dagaal ka socdo aan gedahayna ma jirin seelkaas geda inaan soo xirno olaada dalka dadka ka dulqaadno amniyadda ugu wanaagsan oo shacabkayga aan go-aansanay inaan sawitaanka usoo raacno taas weeyaan kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee amniga maamulka jubbaland cabdirashiid janan oo u warramayey waryaheenna aadan kismaayo
wasiirka arrimaha gudaha ee dalka kenya ayaa shalay sheegay inuu ku wargeliyey hay-adda qaxoontiga qaramada midoobay ee u n h c r inay muddo afar iyo toban maalmood gudahooda ku keento qorshe lagu xidhayo xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab iyo kaakuma ee ku yaala kenya haddaba waxaa arrintaasi ka hadlay doktor maxamed daahiye ducaale oo ah mudane laga soo doorto deegaanka waxaana u warramay wariyaha v o eda ee waqooyi bari kenya maxamed faarax shire wasiirka runtii si mas-uulnimana umuusan hadlin wuu og yahay laba boqol oo kun ama laba boqol iyo konton kun oo qaxootiya inay suuragal ahaan afar iyo toban beri gudahood inay xoog lagu raraa waxyaalaha qaarkood waxaa weeye waxaan waxaan suurtagelin runtii marka hadalkaas waa hadal macnaha naxdin leh waxaana u arkaa in nafteeda runtii inay tahay arrin lala beegsanahayo soomaali hadday yihiin qaxooti ama hadday yihiin deegaanba waa tahay marka xaaladdu haddii ay sidaasi tahay idinkina aad sidaas leedihiin dastuurka waddanka oo aragtida guudna ay tahay in hogaamiyaasha deegan walba lagala tushado xaaladdu markay si u dhacayso marka maxaa soo bixi karay kula tahay
maxamed horta runtii waxaan kuu sheegay waddankan waddankan sharciyada uu ku dhaqmo waxaa ka mid ah sharciyada caalamka u dejisan sida hadda sharciyada wixii ku saabsan qaxooti iyo geneva convention iyo waxyaalo kaloo ku saabsan nidaamka dowladaha oo la dhaqmaan qaxootiga waddankooda ku sugan kenyana wax alla wixii caalamka u dhexeeyo wayna saxiiday wayna wayna wayna ogoshahay marka waxyaala qaarkood waxaan loo suubin karin daynuunka dowladda ee ay saxiiday maba maba ku salaysnaba qaxooti lama celin karo haddaysan meeshii ay ka imaadeen ayaga aysan diyaar u ahayn ama hadday naftooda khatar ku sugan tahay ama haddayban doonaynin lama celin karo waa arrin marnaba aan suurtagey laakiin maxamed waxaan kugu daray waa tahay xeryaha qaxootiga dhaadhaab waxay dhisan yihiin soddon sano ka badan dadka qaxootiga oo soomaaliyeed oo kasoo barakaceen soomaaliya iyo kuway deegaanka ugu imaadeen waa dad soomaali ah oo isku dhaqan iyo isku abtir iyo isku diin ay yihiin soddonkaas sano dadkaas waxaa dhex maray xiriir fara badan waxaa dhex maray guur waxaa dhex maray inay wada qaybsadaan khayraadkii deegaanka ka jiray deegaankiina waxay la qabsadeen qaxootiga wixii caalamka uu siiyey runtii marka sidaa awgeed dad fara badan oo kenyaan baa fara qaxooti ku jiraan waxaan la yaabanahay dowladda kenya ayadooba brograamka u socday oo weliba meel aan lagu tirin inay hadda lala soo boodo in la dhaho qaxooti baa la xiray waxaan u sheegay dowladda aniga aan leeyahay la baaraa oo la ogaadaa imisaa baa kenyaan ah imisaa ruux baa deegaanka iyo qaxooti guurkood ku imaadeen hadday yihiin caruur iyo hadday yihiin dad isguursaday imisaa ruux ayaa meesha ku dhalatay oo soddon sano ku noolaayeen oo hadda aan garanayn meelay kasoo jeedaan runtii qaxooti lama qasbi kara inay ku noqdaan meeshay ka imaadaan waa in la siiyaa saa la soconno wasiirka iyo dowladdu waxay sheegeen in sababaha ugu badan ay tahay amniga oo xaalad amni darriba xeryaha qaxootiga suurtagalnimada ka dhici karta ama ka jirtay ku andacoonayaan arrintaasi miyaanan sharci ahaan loo dhihi karin dadka qaxootiga afar iyo toban beri mee maalimaa lagu rarayaa
maxamed horta runtii haddii la dhaho qaxooti wuxuu keenay amni darro warkaas sal iyo raad ma laha sababto ay tahay hadda maanta ama shalay miyaan ku dhahaa mandera dhib baa ka dhacay mandera waxay u jirtaa almost toddoba boqol oo kilomitir xeryaha qaxooti u jiraan qaxooti waxaa ka dambeeya dhibaatooyinka ka dhaceen hataa wadiya county a- ama hataa meelo kaloo ku yaalaan gaarisa county oo qaxooti aada oga fog ma- waxba ma jiraan arrinta ayada marka waxaan u arkaa un dad maraamarsiyo loo rabo in la dulmo oo macnaha eh, en, eh, xaquuqooda lagu lagu lagu xadgudbo marka taa ayada horta qiil ma noqonayso marnaba caddeyn dowladdana maba haystaba arrinta ayada waa tahay een mudane maxaa diidaya dadkan in la raro oo soomaaliya dib loogu celiyo qaybo badan oo ka tirsan soomaaliya waa nabad dalkiina qaybo badan oo ka tirsan dadkan waa u baahanya waxbay barteen dalal kale ay ka yimaadeen idinka siyaasiyiinta mar walba marka waa la rari la dhaho maxaad faraqa u haysataa
maxamedow horta runtii eh, annaga waxaan leenahay un qaxooti haddii la celinahayo waa in la raacaa qaynuunka caalamka u dejisan qaxooti qasab laguma celin karo hadday dareenkeeda ay tahay meeshay loo wada inay amnigeeda ay sugneen ama sababtay u soo carreen ay weli ka jirta lama qasbi karo waxaan leenahay dowladda kenya waa dowlad qadiima qaxooti asxaan badan bay u subisay yaysan noqonin cimri taga ceeb ku sogoti dowladda kenya eh, wanaagga loo hayo oo ummadda soomaaliya sababa ay u hayaan waa waxaan la iloobi karin haddana hal shaksi inuu dhaho qaxooti qasab baan ku reena ma aha waa tahay ugu dambayntii waxaa tahay mudanihii deegaankan laga soo doortay oo uguna xilka dheeraa toban sano oo lasoo dhaafayna halkan xildhibaan ayaad ka ahayd Een, arrintaas maadaama hadda aad sheegtay in lagaala tashin oosan warba ka haynin deegaanka dadku degan yihiina deegaanka adigu lagaa soo doorto ay tahay maxaa xigo oo adigu aad samaynaysaa
anaga horta runtii maxamedow eh, waxaan leenahay eh, dadka ayaga ah dulankaa la dulmi raba annaga marnaba garab uma nihin mana ogolaanana in la dhaho gawaari baa la keeni qasab baa dad lagu arrintaa ma suurtagelayso dowladda waxaan u sheegaynaa waa inay macnaha qadarisaa een, wixii heshiis oo caalamka xaggiis ay saxiixeen midda kale qaxooti hadda maanta dowladda soomaaliya xaaladeeda waad ogtihin yaa qaabili oo qaa yaa yaa dadka ayaga markii xagga la geey yaa yaa yaa la wareegi mas-uuliyadooda waddankan heshiis baa jiray la dhaho saddex geesood u n h c r soomaaliya iyo kenya heshiiskii asaga ahaa muu burburin afar iyo toban kun oo ruux baa la dhoofiyey Een, haddana cudur covid baa jira ee, abaar baa jirta suurtagal maba ahaba in la dhaho dad baa hadda la rari kaasina waxa uu ahaa doctor maxamed daahiye ducaale uu u waramayey wariyahayaga maxamed faarax shire
markanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey oo inoo hayo ibraahim xasan daandarey
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeena dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah dr cabdulaahi cusmaan yuusuf dr naaji oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada guud kana howlgala xarunta caafimaadka gacal boliclinic islamarkaasina bara ka ah jaamacadda himilo ee magaalada muqdisho barnaamijka oon dhegeystayaal uga hadlayno cudurka covid ayaa su-aasha ugu horreysa waxaa dhakhtarka weydiinaya wariyaheenna magaalada muqdisho cabdicasiis barrow oo barnaamijka halkaas noogu soo diyaariyey dunida iyo guud ahaanba soomaaliya waxaa aada loola tacaalayaa eh, covid sagaal iyo toban waxaad nooga warantaa eh, sida soomaalida u yaraysanaysa ma yahay eh, cudur aan dhibaato badan lahayn bismillahi raxmaan raxiim horta een, covid 19 een, sida maaragtay soomaalida aragtida ay in badanoo kamida ka aaminsanaayeen markii koowaad uu soo bambaxayay ama uu uu maaragtay soo shacbaxayay iyo hadda wax badan oo farqi ayaa u dhexeeya Een, marka koowaad een, dad badan lagama dhaadhicin karaynin wayna adkeed in l- lagu qanciyo inuu yahay cudur horta jira oo mushkilad muuqata ah oo dad badan ay waxyaabo kale oo buufis iyo cabsigelin iyo wax kale ku fasiranayeen laakiin dib dambe markii xoogaa la arkay een, in dad ay dadku dad ay yaqaanaan oo cudurkii ama la dhibaatoonayo ama u dhimanayo ay arkeen ee, wax badan ayay isbedel badan ay- ay samaysay arrintaas Ee, walow weli aanan la qabin ama aanan tay loola macaamilaynin sidii ay ahayd in loola macaamilo oo maaragtay looga wacyi ahaado Een, bulshadeenana weli sidii een, een, loogu talagalay cudurkan ay ahayd in looga taxadaro ama looga gabmado Een, culeyskiisa iyo maaragtay sida dunida dhibaatada uu ku haayo dunida khatarta iyo maaragtay culeysyadaba dunida ay ilaa heer noloshii oo dhan iyo socodkii iyo wax walbaba loo xayiray caalamka sida ay u arkayaan culeyska intaa laeg umama wadid inay dadkeenu maaragtay miisaan noocaasa saarayaan laakiin fikrad guud ama si guud un hadda wacyigii hore wax badana ayaa iska bedelay oo maaragtay waxay u moodaa in aragtida dadka iyo wax badan iska soo bedelayaan ay cudurka lasoo qabsanayaan macnaha inaan kasoo qaadnaan ka baqayna waxyaaba noocaas oo kaleeta marka stress guud oo maaragtay laga qabo cudurkan ayaa ku hareereysan dabcan management-iga iyo xalalka gaarista iyo daweynta cudurkan haatana dhegeystayaal dhinacii su-aalaha dhegeystayaasha magacaygu waa cabdiraxiin xaaji cadow waa mahadsan tahay dhakhtar muxuu noqoni karaa habka loogu hortegi karo cudurka coronavirus cabdiraxiin aada u mahadsan yahay su-aashaan su-aal aada muhiim u ah waay dabcan sida looga hortegi karo ama hababka looga hortegi karo cudurka covid sagaaliyo toban ama covid nineteen coronavirus markii hore waxaa jiray istaraatiijiyado loo dejiyey in looga hortago cudurkan covid sagaaliyo toban dhowr istaraatiijiya ahaayeen laakiin hadda waxaa lagu soo daray oo number one laga dhigay in la qaato tallaalka vacciinka oo maaragtay covid nineteen vaccine in la qaato hadda number one hay-adda oo maaragtay ama xarunta ka hortaga cudurada c d c ay soo saartay qodobada ugu horeya number one waxaa laga dhigay hadda in la qaato covid nineteen vaccine ka hortag markii laga hadlaayo midda labaad waxaa waaye inuu qofka xirto maaskigii si uu naftiisa u ilaaliyo dadka kalena uu uga ilaaliyo cudurka covid sagaaliyo toban midda saddexaad waxaa waaye inuu qofka uu qofka kale uu la macaamilayo u jirsado ilaa lix fiid ama inuu dhigmata laba macnaha laba gacmood dhirirkood oo kale maalan weliba markuu qofka uu la kulmayo dad aanan la noolayn manaa dadka aanan la noolayn guriga kula noolayn oo kale oo meelo kale ka yimid markuu la kulmayo oo kale weliba si gaara inuu lix fiid meel u jirto inay udhexayso sidoo kaleeto qofka qodobka afaraad ah inuu qofka ka dheeraado uunan tegin meelaha crowdska macnaha meelaha bulshada ay isugu imaadaan lagu xoomo meelaha publiga ah oo zaxmada badan inuuna qofku tegin sidoo kale meelaha oo poorly ventilatedka ah oo aanan naqs badan lahayn meelaha hawo fiican aanan lahayn indoriska meelaha qol gudihiisa oo kale sida meelaha shaleemooyinka oo kaleeto iyo yacni meelaha oo public placeska ee daaqadaha iyo albaabada xiran ay dhici karto inayna meel hawo furan aanan lahayn ay taho kaleeto iyo meelahaas oo kale oo crowd ka ah haddana aan ventilated ventilation fiican lahayn oo kale waxyaabaha caynkaas oo kaleeta ah inuu in la ilaaliyo waxaa la sheegaa mar walba oo qofku yacni the more people yani mar kastoo dad badan aad la kulantid waa mar mar kastoo ay yacni fududahay ama aad ugu jirta khatar cudurkaas inaad covid nteen aad qaado ama maaragtay aad la kulantid macnaha marka mar walbo aad yarayso tirada dadka aad la kulmaysid waa mar walbo ay yaraanayso khatarta ugu jirtid haleelida cudurkaas covid sagaaliyo toban marka qodobadaasa ugu muhiimsan intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiye uu marti ugu ahaa doctor cabdulaahi cusmaan yuusuf doctor naaji oo ku takhasusay xanuunada guud kana howlgala xarunta caafimaadka gacal islamarkaasina bara ka ah jaamacadda himilo ee magaalada muqdisho barnaamijkana waxaa noo soo diyaariyey wariyaheena cabdicasiis barrow intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu umahadsan yahay ibraahim xasan daandorey oo barnaamijkaasi nala socodsiinayey haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteenna dooda gaaban dowladda soomaaliya ayaa xayiraad ku soo rogtay goobaha waxbarashada laba toddobaad oo dheeraad ah tallaabadaasoo qayb ka ah xakamaynta xanuunka covid sagaaliyo toban qoraal ay soo saareen qaar ka mid ah dalladaha waxbarashada ayaa waxay kaga codsadeen dowladda in go'aankaasi dib u eegis lagu sameeyo haddaba saameyn ma ku yeelan kartaa adeegii waxbarashada dalka waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah cabdiraxmaan maxamed odowaa oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada iyo bara sare cabdinaasir maxamed cabdi oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka hiiraan hadalka waxaa ku horeynaya cabdiraxmaan odowaa waxaa laga hadlaa waa arrimaha caafimaadka cudurkan covid waa ogtahay waa cudur aad u halis ah sidaas daraaddeed marka waxaa muhiim ah inaa caafimaadka falojignaan dheeraada la bixiyo marka in laba isbuuc lagu daraa wax weyn uma arka aniga waxaan aaminsanahay inay maaragtay wax dhiba isku soo kordhinayn
waa mahadsan tahay cabdinaasir
aniga waan ka fikir duwanahay saaxiibkey waxaan aniga aan aaminsanahay in caqabad weyn arrintaani ay ku tahay hanaankii yacni waxbarashada ayadoo aan u sababaynayo in yacni dib u dhac uu ku imaanayo sistamkii iyo habkii waxbarashada iyo manhajkii sidoo kale gaab micnaha badan ardayda ay dareemayaan cabdiraxmaan sidaa maqlaysid cabdinaasir wuxuu leeyahay caqabad ay ku noqonaysaa hanaankii waxbarashada haye
horta sida daba wax haddii ay time leeyihiin waxaa muhiim ah in tiimkoodii iyo siday ahayd loo qorsheeyay ay ku dhacaan wanaagsan laakiin wax walba waxaa kasii weyn cudura meesha yaalla oo halis ah cudurkaasna wuxuu muhiim u yahay in laga difaaco ummadda marka waxawaaye arday badan ayaa isku imaanaysa sidaas daraaddeed mar haddii galaasmadii isla gelayaan in ka badan afartan canug hal qol wada gelayaan cudurkiina cudur halis yahay cudurkaas uu cudur sababada ku dhaca uu yahay siday og tahay wadanka waxawaaye uu ka jiro burbur ay muhiim go-in dhammaystirnayn agabka caafimaadka uusan dhammaystirnayn waxaa muhiim ah ina digtooni aad u muhiim ah laga qaato oo la kala fogaado loona higaansamo amarka ay bixinayaan dhakhaatiirta iyo dowladda soomaaliya
aye cabdinaasir
cudurkan waa cudur safmar ah meel kasta ayuu tegi karaa cid kasta ayuu ku dhici karaa hadda goobihii kale ee wadanka way u furan yihiin sida caadiga tusaale haddaan soo qaadano goobihii laisku imaanaya maqaayadaha caweyska goobihii micnaha lagu cayaaraya banoonigo kaleento masaajidadii sida weeye suuqyadii dadka wax taxadira ma muujinayaan marka fikir ahaan bahda waxbarashada oo sida hadda midiyaha laga maqlay toddobaadkanba qaar ka mid a daladaha dalka ka shaqeeya ay ka soo saareen warbixino talooyin ay dowladda ugu jeedinayaan dhanna cabasho ka ahayd oo xirnaashaha iyo xayiraadda waxbarashada la saaray runtii arrintaas ayaan aad aniga aan ka aqoon ahaan aan ula qabaa oo maxaa yeelay waxaa ka mudnayd in waxbarashada la xiro in lasoo rogo yacni habraacyo kale oo lagu baadi karo ubadka sida in faraxalkii la sameeyo haddaba aan samayno in face maskii ama afsaarkii la xirto in maxay ahayd kala fogaantii la sameeyo dadaal noocaas oo kalea laakiin in la yidhaha waxbarashadii la joojinayaa tan waxay yani noo noqotay annaga cashir aan ka baranay sanadkii hore ee lasoo dhaafay iyo caqabadaha aan kala kulannay cabdiraxmaan walaalkay wuxuu sheegay inuu uu dibudhac iyo uu ku imaanayo muhiimaddu dibudhaca ah waxaa kasii muhiimsan inaa laga taxdiro caafimaadka wuxuu yidhi fasmankii iyo gacmadhaqyo kale hadda hala sameeyo fasman haddii qofka afka xirto waqti kuulaa lagu jira waa ogtii waa maarse waxaa ila muhiimsan in loo higaansamo awaamirta guud ee dowladdu ay bixisay dowladduna cid gaar ah wax kuma qasasin masaajid ha ahaato goobo laysugu imaado ha noqoto waxbarasho ha noqoto dowladdu amar guudi ka soo saartay si nidaamsan dhakhaatiirta iyo dowladdu u wada hadleen waa maqlaysa wasaaradda arrimaha diinta in qof walba uu salli soo qaato in la kala fogaado meeshii istawa loo dhihi jiray inaa kala fogaan la sameeyo intaasoo dhan dowladda ka hadashay marka waxaan is leeyahay cid gooni ah dowladdu mayse ayna wax u farin cidna mayna ayna wax u fasixin
cabdinaasir sida aan ka warqabno covid midka hadda wadanka dhibaatada ku haya mid ka horeeyo jiray waxaa dhacday in waxbarashada online ay wax ku bartaan ardayda ma taasoo kuma filna in qaab online ah ardayda ay wax ku bartaan jawaabta waa maya waxaan waxbarasho u kala qaadaynaa laba qayb qaybaha online-ka hadda oo sistamkan zoomka la yihahdo lasoo kordhiyay wax lagu baro waxay u badan yihiin waxbarashada heerka sare ee jaamacadda laakiin waxbarashadan heerka hoose ama dhexe yani access ama maxaa la dhahay umalaha awood uma laha in micnaha lagu sameyo barnaamijkaas maxaa yeelay ardayda duruufo adaga iska jiro kulli ma wada heli karaan xitaa qaar aqoonteeda aanba lahaynba teknolojiyadan si loo isticmaala iska jiro marka caqabad weyn waayo taas oo hadda ma noo suuroobayso laakiin inta badan jaamacadahoo kale iyo waxbarashada sare ayaa lagu wadaa mid kale haddii aan aan dib ugu laabto yani amarada dowladda ka soo baxaya dowlad sideedaba wadanka ayadaa ka taliso amarka ay soo saarto in la qaato oo la fuliyo waa mid waajiba waaye waxyaala hadda annaga aan cashir ka barna waxaa ka mid ah sanadkii hore runtii arday badanaa guuldareysatay kumanaan ardaya dhacday haba u badnaa gobolka banaadir caqabada waxa keena waxay ahayd gaabkaas iyo kala go-aas waxbarashada ku dhacay ardayga haddii la fasaxo waxaa waaye kuma noqonaya waxbarashadii kala go-aas caqabad weyn buu keenay marka go-aankaasi waxaan isleeyahay go-aan aada loo macnaha rugay oo loo rogrogay inuusan ahayn in lagu noqdaan macnaha rajaynana insha allah waa mahadsan tahay cabdiraxmaan waxaa la sugayaa ama waxaa soo dhow xilligii imtixaanka sana dugsiyeedka ardaydu waxay isku diyaarinayaan in imtixaan ay galaan xilligii muraajacada haddii la yidhaahdo guryihiina jooga dhibaato ma ku imaan kartaa isleedaha waxbarashada aniga waxay la tahay inay su-aashaas ayna waxba dib u dhaca ayna ku imaaneyn sababta waxay tahay waktiga haddii ardadu waxay horta marayaan wakti ugu dhowaay imtixaankii bisa u dhiman inta badan casharada way qaateen muhiimadda waxay tahay marka waktiga haddii uu ka dib dhaco wax dhiba ma aha ayad qur-aana ma aha ayadda dib waxaa loo dhigi karaa waktiga in dib loo dhigaa la samayn karaa haddii uu cudurkan sii kordhana waxaa la samayn karaa inaa loo qaymeeyo ardada because dowladdu ayadaa amarada iyo sistamka haysa ardayguna waxa waaye wuxuu soo galay imtixaano badan dabcan imtixaanka hadda waxaa u dhiman keliya kii ugu dambeeyey oo finaalka ahaa sanaduya sideedka meesha ugu dambeysa ahaa sidaas darteed marka muhiimadda waxay tahay inaa in loo qaymeeyo
ugu dambeyn cabdiraxmaan xanuunka covid sagaal iyo toban dhibaatuu ku hayaa waxbarashadii ardaydii iyo nidaamkii socdina waxaa laga yaabaa in carqalad ay ku timaado maxay kula tahay talada aad leedahay taa haddii la sameeyo ayadoo caafimaadka dadka laga fikirayo waxbarashadiina waa lagu sii wadi karaa
talahaan waxaan soo jeedina horta marka ugu horeyso qof caafimaad qaba ayaa waxbarasho gala qof xanuunsan waxbarasho mau geli karo cudurkaana waa cudur sida dareemaysid isku imaatinka iyo isku soo dhawaashaha ku faafa waa marka anigu waxaan dhihi lahaa oo soo jeedi lahaa inaa loo hogaansamo awaamiirta iyo kala fogaanta iyo sida dhakhaatiirtu ay soo jeedinayaan aana cid la dhihin hebel wuxuu sameeyey sidaas ana waa samayn aan la dhihin siiba bahda waxbarashada waxawaa ayakaa aqoonta u saaxiib ah waxaa muhiim ah inay amaawiirtu ugaansamaan iyo sharciyada iyo mas-uuliyada ka saaran inay ardada badbaadiyaan iyo dhammaan ubadka soomaaliyeed waa mahadsantahay cabdinaasir
taliyada ugu dambeyso waxaa waaye horta ilahi waxaan ka baryana inuu naga dulqaado cudurkan sanadkii labaaduu kusoo laabtay dalka caqabado badanna wuu ka leeyba wuu ka tegey dad badan oo door ku leh wadanka oo yacni wax badan u tiraayay oo aqoon-yahano iyo cuqaal iyo ka mid ahaa macnaha ku baxay marka in dadaal guud la sameeyo iyo mid gaaraba qof walbana asaga nafsadiisa asaa mas-uulka ah inuu taxadi badan muujiyo in sidoo kaleento dowladdana ayadana yacnii waxbarashada aysan ayadana xoogga saarin keligeede waddanka goobo kasta iyo meel kasta oo ka imaan karta caqabad oo ku fidi karo cudurkan inay ka hortagaan oo yacni wacyigelintana ay badiyaan sidaas ayaan ayaan rajaynaya insha allah marka caqabadda ugu weyn hadda ee bahda waxbarashada haysatan waxa waaye xiritaanka iskuullada iyo xayiraadda waxbarashada markasta la saaraya arrintaas marka dowladda waxaan ka codsanaynaa mar labaad inay naga daayaan insha allah
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinayey guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii galabnimo ay halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen cabdiqaadir maxamed mursal iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwax tan iyo tan idaacadda mid lamid ay isugu iman doona waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo